galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa galabnimo salaasaha taariikhduna ay tahay afarta bisha may sanadka laba kun iyo koob iyo labaatan waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o a somali com idaacadda galabnimona waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona caashe ibraahin aadan iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwax
qodobada ad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dadaalada siyaasadeed ee ka socda magaalada muqdisho dadka soomaaliyeed ee daneeya ama siyaasadda ka shaqeeya waa inay dhinac iska dhigaan danaysigooda gaarkaa oy u shaqeeyaan maslaxadda guud ee qaranka iyo dadka soomaaliyeed oona dalkan laga qabto doorasho heshiis lagu yahay hadda ka horna waa la soo qabtay sidii loo qaba jiray waa in loo qabto cid kastana meesha ay joogto waa inay ka timaado waxaad kaloo dhegaysan doontaana warbixin ku saabsan fatahaadda webiga shabeelle waxaan amraynaa dhammaan kanaaladii degmada jowhar kuwii gaar ahaan kuwii hadda dayacatirka lagu sameeyey in kanaaladaas la fasaxo kanaaladu waxay qayb ka yihiin yaraynta fatahaadaha waxaan qorse ka qaadan doonaa sidii loo heli lahaa kahortag fatahaadaha oo fadhiyo qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida iyo xuseen barre aadan
ka dalka qatar sheekh tamiim bin xamed al thani ayaa sheegay inuu khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo sida ay qortay wakaaladda wararka ee qatar waxay labada hogaamiyey ka wada hadleen xidhiirka labada wadan iyo sidii loo sii xoojin lahaa iyo weliba dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee soomaaliya dhinaca kale wakaaladda wararka ee qatar ayaa sheegtay in ergeyga gaarka ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi uu qoraal uu ka siday amiirka qatar uu gaarsiiyey madaxweynaha soomaaliya farintaasi qoraalka ayaa wakaaladdu ay sheegtay in uu madaxweynaha soomaaliya soo gaarsiiyey ergeyga gaarka ah mutlaq bin maajid al kaxdaani fariintan ayaa la sheegay inay sidoo kale ku saabsanayd xiriirka labada wadan iyo muhiimadda dib u heshiisiin qaran oo soomaaliya ka dhacda si looga dhabeeyo xasiloonida wadanka sida lagu sheegay fariinta ay bahaysay wakaalada wararka ee qatar ergeyga gaarka ee wasaaradda arrimaha dibadda ee qatar ayaa maalmahan booqasho ku joogay soomaaliya waxaana uu shirar kala duwan la yeeshay madaxda dowladda federaalk kuwa maamul goboleedyada iyo xubnaha beesha caalamka ergeyga ayaa sidoo kale ka hor intii aanu tegin magaalada muqdisho waxa uu sii maray magaalada hargeysa uu kula kulmay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi madaxweynaha mareykanka joe biden ayaa ku dhawaaqay in uu afarjibaari doono tirada qaxootiga uu sanadkan maraykanku aqbalayo go-aanka madaxweyne biden oo ku dhawaaqay isniintii shalay ayaa ahaa mid meesha ka saaraya go-aamadii madaxweynihii ka horreeyey kaas oo si weyn u dhimay tirada qaxootiga uu maraykanku sanad walba qaabilo madaxweyne biden ayaa sheegay in sanadkan uu gaarsiin doono ku dhowaad saddex iyo lixdan kun oo qof halkii uu maamulkii hore tirada qaxootiga hoos u dhigay kaasoo gaarsiiyey shan iyo toban kun oo qof oo keliya sanadkii boqorka sacuudi carabiya salmaan ibn cabdilcasiis ayaa magacaabay wasiirka cusub ee dhaqaalaha halka uu wiilka ugu weyn caruurtiisa noolna uu u magacaabay la taliyihiisa gaarka ah boqor salmaan ayaa wasiirka dhaqaalaha iyo qorsheynta u doortay faysal al ibraahim oo horey u ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi xilkaasi oo hayay tan iyo horaantii al ibraahim ayaa sidoo kale horey xiral uga soo qabtay shirkada shidaalka dalkaasi ee aramco iyo golaha arrimaha dhaqaalaha iyo horumarinta sida ay sheegtay warbaahinta dowladda sacuudiga wasiirka maaliyadda maxamed aljadaan ayaa ahaa siihayaha xilka wasiirka dhaqaalaha tan iyo sanadkii tegay markii la bedelay wasiirkii dhaqaalaha digreeto kale oo uu boqorku soo saaray ayaa ay daabacday warbaahinta sacuudigu ayaa boqor salmaan waxa uu amiir sultaan ibn salmaan u magacaabay la taliyihiisa gaarka ah amiirkan ayaa horey madax uga ahaa maamulka hawada sacuudiga isagoo cuskanayay khibraddiisa oo ah in uu ahaa ceerbixiyeenkii ugu horreeyay ee carbeed ee hawada u baxa sanadkii nin hubaysnaa ayaa saraakiil ka tirsan hay-adda dambi baadhista mareykanka ee f b i-da ay toogteen kadib markii ay saacado isku horfadhiyeen albaabka laga galo xarunta sirdoonka ee c i e da sida ay sheegtay hay-adda dambi baadhista mareykanku ninkan oo aan la aqoonsan weli ayaa laga hor istaagay in uu gaari ku dhaafo albaabka xarunta c i eda oo ku taala bannaanka magaalada washington d c saraakiisha ammaanka xarunta ayaa sheegay inay isku dayeen in ay la xaajoodaan ninkan si uu isku soo dhiibo dhowr saacadood balse taasi ay suurtageli weyday
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay xuseen barre aadan oo warkii dunida inala socodsiinayay madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa ku dhawaaqay in uu afar jibaari doono tirada qaxoontiga uu sannadkan maraykanku aqbali doono madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ayaa si weyn u dhimay dadka qaxoontiga ah ee maraykanka dib u dejinta uu samaynayo taasoo madaxweyne biden uu haatan sheegay in uu wax ka beddelayo faahfaahinta warbixin uu diyaariyey steve herman waxay noo soo koobayay xuseen barre aadan go-aanka madaxweyne biden uu ku dhawaaqay isniintii shalay ayaa ahaa mid meesha ka saaraya go-aamadii madaxweynihii ka horreeyey kaas oo si weyn u dhimay tirada qaxootiga uu maraykanku sannad walba qaabilo madaxweyne biden ayaa sheegay in uu sanadkan gaadhsiin doono ku dhowaad saddex iyo lixdan kun oo qof halkii maamulkii hore tiradaasi hoos u dhigay oo uu gaadhsiiyey shan iyo toban kun oo qof oo keliya sanadkii madaxweynaha maraykanka ayaa sheegay in tirada uu sii kordhin doono sanadka dambe oo la gaadhsiin doono ilaa iyo kun oo qof in la qaabilo tirada yar ee qaxootiga ah ayuu madaxweyne biden ku sheegay inaanay ahayn mid ka turjumaysa mabaadi'da iyo qiyamka lagu aasaasay maraykanka kuwaasi oo soo dhoweeya islamarkaana taageera dadka qaxootiga ah go-aanka cusub ayaa meesha ka saaraya go-aankii uu laba toddobaad ka hor soo saaray isla madaxweyne biden kaas oo ahaa in tirada qaxootiga la qaabilayo ay ahaan doonto sidii hore oo ah shan iyo toban kun oo keliya arrintaasi oo keentay in ay kasoo horjeestaan qaar ka mid a xubnaha xisbiga dimuqraatiga ee talada haya iyo ururada u dooda xuquuqda qaxootiga xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa markii lagu dhawaaqay go-aanka madaxweynaha waxa uu sheegay in qaabilaadda qaxootigu ay qayb ka tahay dhaqanka soo jireenka ah ee maraykanka isagoo tilmaamay in albaabada maraykanku ay mar walba u furan yihiin cid walba oo magangeliyo raadinaysa waxaana uu tilmaamay inay waajib tahay in qaxootiga si sharaf iyo dadnimo leh loo qaabilo si ay nolol cusub bilowdaan gudoomiyaha hay-adda caalamiga ee qaxootiga eric schwartz ayaa ku tilmaamay mowqifka madaxweyne biden tallaabo taariikhi ah oo lagu faani karo waxaana uu xusay in qaabilaadda qaxootigu ay xoojinayso ammaanka maraykanka islamarkaana ay kobcinayso dhaqaalihiisa laakiin dhinaca kale waxaa jira walaac ka imanaya qaar ka mid a hay-adaha qaxootiga kuwaasi oo sheegaya in ay adkaan doonto in isla sanadkan gudihiisa lagu buuxiyo tirada kor loo qaaday ee ku dhowaadka saddex iyo lixdanka kun ee qof ah alex noreste oo ka tirsan xarunta daraasaadka socdaalka ayaa sheegay in go-aankan uu yahay mid dib usii dhacay oo kasoo dib dhacay waqtigii loogu talagalay mudanaha laga soo doorto gobolka tennessee scott dejarle ayaa tilmaamay in go-aanka madaxweyne biden ee kordhinta tirada qaxootigu uu halis ku yahay ammaanka qaranka ee maraykanka laakiin dhinaca kale madaxa guddiga arrimaha dibadda ee golaha senadka maraykanka bob menendes ayaa ku tilmaamay go-aanka madaxweynaha mid muhiim u ah islamarkaana xoojinaya siyaasadda ay labada xisbi ka midaysan yihiin ee ku aadan soo dhoweynta iyo dibudejinta qaxootiga aad iyo aad ayuu mahadsan yahay xuseen barre aadan oo warbixintaasi u diyaariyey steve herman inoo soo koobayey
madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa dhowaan sheegay in uu mas-uuliyadda ah maamulka doorashada iyo taan amniga ku wareejiyey ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble haddaba khubarada ka faallooda siyaasadda soomaaliya ayaa ugu baaqay xukuumadda inay la timaado fursad ay kaga faa'iidaysan karto awoodda la siiyey xilligan ra-iisul wasaaraha ayaa maalmihii lasoo dhaafay waday kulamo uula lahaa mucaaradka waxaana uu magacaabay guddiyo warbixintan waxaa magaalada muqdisho ka soo diray cabdulqaadir maxamed cabdulle toddobaadkan soomaaliya gaar ahaan muqdisho waxaa u dhasha waa cusub waxaana madaxweyne farmaajo xildhibaanada golaha shacabka ilaaleen go-aankoodii muddo kordhintaee labaiyo tobankii abriil tani waxay dejisay khiysadii amni imidii siyaasadeed ee ka jirta soomaaliya waxaana jira dareen xoogan oo ka imaanaya dadka daneeya siyaasadda ee bulshada caalamka sida uu sharaxayo wasiirkii hore batroolka maxamed mukhtaar ibraahim marka dhowr arrimo oo aada u muhiim ah ayaa dhacay marka laga soo bilaabo labaiyo tobankii abriil waa xasuusanaa markii uu baarlamaanku uu ku dhawaaqay muddo kordhintaha manaha xaaladda amni ee magaalada ay gashay ciidamadii qaranka oo kala baxay oo laba dhinac oo kala baxay gacan ka hadalkii magaalada ka dhacay manaha waxyaabo fara badan oo aada waaweyn ayaa dhacay marka in golihii shacabka ahaa iyo madaxweynahaba ay garawsadaan inay ka laabtaan horta runtii tallaabo fiican ayay ahayd waxay rajo soo gelisay in ay macnaha cabashadii dadka ay tabanayeen kahorimaashihii ay kahor imaanayeen ahayd macnaha arrintan ah muddo kordhinta inaanay sharci ahayn in horta laysla wada qaatay taa horta tallaabada kuwaad ahayd sidoo kale macnaha waxaa soo afjarmay in xalka laga raadiyo bannaanka ee noqoto xalka in lagu soo laabto soomaaliya gudaheeda ee lagu soo laabto miiska wadahadallada ayadana runtii tallaabo dhanka wanaagga ah loo qaaday ayay tahay meelaha sida gaarka isha loogu hayo waxaa ka mid a awoodsiinta xukuumaddu hogaamiye ra-iisul wasaare rooble iyadoo lagu wareejiyo hogaanka doorashada midda amniga sidoo marka la sharaxayo wasiirka hore batroolka soomaaliya maxamed mukhtaar ibraahim haddii aan fiirno marka maxaa dhacay waxyaabaha dhacay ugu horreysa waxay tahay in uu prime ministerka la yidhi asaga ayaa mas-uul ka ah doorka uu ka qaadanaya ama hogaaminta arrimaha doorashooyinka horta waa runtii waa tallaabo fiican xukuumadda mudane rooble markii la magacaabay oo bishii sebtembar ilaa ay hadda ma ahayn qof lagu bartay inuu doorka siyaasadda ugu hogaamiya muusan ahayn marka in hadda xukuumaddiisii asaga fursada siiyo runtii macnaha dadku way soo wada dhoweeyeen sidoo kale dowlad goboleedyada hadda ee jubbaland oo kale macnaha war-saxaafada ay soo saartay way soo dhoweysay in macnaha madashan uu ku dhawaaqay in la yimaado sidoo kale bulshada caalamka guud ahaan ama bulshada soomaaliyeed runtii macnaha waa la soo wada dhoweeyey dadka ka faallooda siyaasadda ayaa qaba in xilligan muhiim ay tahay in meel la iska dhiga danaha gaarkii laga leeyahay siyaasadda si dalku aado doorasho waa kan doctor xasan sheekh cali nuur oo la hadlay v o eda dadka soomaaliyeed ee daneeya ama siyaasadda ka shaqeeya waa inay dhinac iska dhigaan danaysigooda gaarka oy u shaqeeyaan maslaxadda guud ee qaranka iyo dadka soomaaliyeed oona dalkan laga qabto doorasho heshiis lagu yahay hadda ka horna waa lasoo qabtay sidii loo qaban jiray waa in loo qabto cid kastana meesha ay joogto waa inay ka timaado waana in lagu dhaqmo dastuurkan oo ah heshiiskii dadweynaha ee dadka soomaaliyed ay ku heshiiyeen inay dowlad ku noqdaan sidaasaa la muraana sidaas waa in la sameeyo waana qasab waana la samaynayaa maalmihii lasoo dhaafay magaalada muqdisho waxaa joogay ergey gaar oo ka socda dowladda qatar wuxuuna la kulmay dhammaan dhinacyada siyaasadda sida madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare rooble guddoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya madaxweynayaasha maamulada galmudug hirshabeelle koonfur galbeed midowda musharaxiinta iyo hogaanka gobolka banaadir haddaba maxay ahayd ujeedka ugu weyn ergeyga gaarka ugu soo dirtay qatar soomaaliya wasiir maxamed mukhtaar ayaa su-aashaasi mar kale hordhigay
runtii qatar sidaan la soconno soomaaliya siyaasaddeeda saameyn weyn ayuu gaar ahaan afartii sano ugu dambeysay inkastoo aysan ahayn markii ugu horreysa waxaan xasuunnaa xilligii maxaakiimta ahaa saameynta ay ku lahaayeen laakiin afartan sano ugu dambeysay saameyn gooni ah ayay ku lahaayeen keligiisna ma aha waxa hadda bulshada caalamka ee danaynaya sidaad la socoto african unionka ama midooda africa waxa uu soo magacaabay qof asagana wakiil qaas ugu ah sidoo kale hore waxaa u jooga wakiil qaas oo qaramada midoobay dad badan ayaa jooga taas bay hadda ay ka mid tahay marka arrintan ah in uu soomaaliya yimaado in uu la kulmo maanaa waxay muujinaysaa in heerka ay gaarsiisan tahay arrinta soomaaliya in ay tahay arrin macnaha saameyn kule caalamka o dhan inuu qadar ay laftigeeda ay garawsato in ay macnaha qayb ka noqoto xalka aysan qayb ka noqon dhibaatada soomaaliya muqdisho hadda waxaa ka jirta deganaansho amni iyo mid siyaasadeed waxaase weli xaafadaha magaalada isku dhex fadhiya ciidamadii ku dagaalamay meelaha qaar waxaana ka samaysma dhufaysyo ciidan qof walba ku nool muqdishohayr wuxuu quudareynayaa ciidamadoo laga saara magaalada lana gaaro khalwaaroo siyaasadeed cabdulqaadir okey v o a muqdisho dhinaca kalena qaar ka mid a siyaasiyiinta macaaridka qaarkood ayaa sheegay inay shaki ka qabaan in madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday ee madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo uu mas-uuliyadda doorashada iyo amniga ku wada wareejiyey ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble haddaba caashe ibraahin ayaa dalabkaasi mucaaridka iyo weliba wareejinta mas-uuliyadda doorashada iyo amniga ka warisatay brofeser xuseen warsame oo baraka jaamacadda calgary ee dalka canada taariikhdenan ma aha markii u horreysay ee madaxweyne isagoo wakti uu ka dhammaado uu weli sii joogay madaxnimada ama villa somalia ha deganaada ama aqal kale ha deganaada isagii jirtaay uu madaxnimadii sii hayay waxa weeye ma garanaysaa wax inagu cusub maaha oo sheekh shariif oo keenay hogaaminayey arrimahan cusub ee ma garanaysaa dowladda nooca cusub ee hogaaminayey oo distoorka runtii soo sameeyey waa kii laba kun iyo sagaalkii la doortay isaga jena weli laba sano inuu kusoo gaarsiiyo ayaa loogu talagalay dowlad distoor lagu doorto way dhici weyday oo january laba kun iyo koob iyo tobanka way dhici weyday waa kii marka haddana la tegey meesha la yidhaahdo kambala ee kambala cod lagu keenay in la yidhaahdo labaatanka ogos laba kun iyo koob iyo tobanka waa in lagu qabtaa lagaga baxaa kumeel gaarka micnihii waa in ay jiraan markaa distoor uu jiraa may dhicin arrintaasi oo waa kii laba kun iyo labiyo tobankii bishii julaay aniga dadan ka mid ahay ay ku ansixiyeen magaranaysaa distoorkii muqdisho waa kii markaa agost baarlamaanka la doortay dabeetana madaxweyne xasan sheekh waa kii la doortay lix iyo tobankii sebtembar marka sanad iyo waxoogaah ayuu sheekh shariif halka wax ugu kordheen xasan sheekh runtii isaga ma badnayn inta uu ku korodhay waxay ahayd lix iyo tobankii sebtembar ee laba kun iyo labiyo tobanka haddii la doortay lix iyo shan iyo tobanka sebtembar ee laba kun iyo lix iyo tobanka inuu ka tegaayay ahayd waxaana lagala wareegay sideedii february ee laba kun iyo todobiyo tobankii a lagala wareegay marka intaasoo bilood baa isagana uu ku biirtay waa saa sheegtay xilligii sheekh shariif wakti baa u kordhay xasan sheekh isagana wakti baa u kordhay sidaad carabka ku dhufatay intaana madaxtooyadai sii deganaayeen inta xukunka lagala kala wareegayo maxaad markaa is leedahay way ku kala duwan yihiin labada xilli xilligaas iyo xilligan madaxweyne farmaajo maalintii dhawed ee kheyra ka siiyey baarlamaanka iyo madaxweynuba oo kuwa arrintii labada sano ahayd ka noqday ee yidhi ma garanaysa waxa lagu noqonaya qorshihii toddobiyo tobankii sebtembar taasoo aada u wanaagsan laguna wareejiyey wixii habsocodka doorashada iyo nabadgelyada doorashada intaba lagu wareejiyey ra-iisul wasaare rooble ra-iisul wasaare rooblena waa ka labaatanka iyo bisha may iskugu yeedhay inay yimaadaan madaxweynayaashii ay yimaadaan goboladu iyo iyo magaranaysa muqdisho gobonerkooda yimaadaan shir isugu yimaadaan taasi markaa waa qorshacad marka arrintii ahayd magaranaysaa ka baxo meeshii way ka baxaysaa waxaana runtii rajo weynna anugu waan arkaayo caashaay waxaan dhegaysanayey madaxweyne ku-xigeenka jubbaland baan dhegaysanayay oo dirba kuwa ugu horreeya ka jawaabay ah maxamuud sayid aadan oo yidhi waan ka soo qayb gelaynaa waxaa halkaa muuqata inay odanimo muuqato wuxuuna yidhi wixii aan hawl aan lahayn halkaasaan kaga hadlaynaa sidaasa hadlayna waana sidaa noqota haddii taasi waa dhinaca maamuladii gobolada ee federaalka ku jiray laakiin dhinaca mucaaradka markaad fiiriso waxay ku doodayaan mar haddii xweyne farmaajo waqtigiisiina uu dhammaaday qalalaasihii yaraa ee dhowaan ka dhacay muqdisho kadib in villada uu ka wareegaana way tahay sidoo kale in ciidamada amniga uu wareejiyaana waa looga fadhiyaa si dadka difaaca ku jira ama furimada ka qotay ama dhufaysada ka qotay muqdisho ay uga baxaan taasaa loo baahan yaha bay leeyihiin waxaan qabaa markii hore wuxuu hadalku ahaaba hadda arrintaasi ma joogto oo dee qorshahaasi horta waa jiraa welina muhiimna waxaa runtii oo aad iyo aad muhiima haddii la yidhaahdo inuu rooble wax ka qabto ciidamada dhufaysyada ku jira oo meesha ka saaro isagaana lagu wareejiyey oo dee gorwaayeel waa wadayndhee madaxweynuhu waa kii kaga hadlay baarlamaanka khudbadda ka jeediyey waa kii warqade ka akhriyaya odhanaya wixii nabadgelyahayo wuxuu dhan waxaan ku wareejiyey prime ministerka markaa shika halkaa laga galaa haba yaraatee ma jiro qorsinada waa jiraayo meel looga saaraa madaxweynihii ma jirto kuwa hormu la mid yahay ma looga baahan yahay madaxweynaha inuu warqad ofishala uu qoro oo sheegaysa in uu xilkii ku wareejiyo ra-iisul wasaaraha sida mucaaradku ay ku doodayaan maya ayaan qabaa haddaan la isyeelyeelaynin madaxweynuhu isagoo hadlaya oo ayaa laga duubay oon wada dhegaysanay waxay ku jirtaa archiveska ama arkiviyada baarlamaanka aqalka shacbiga ayay ku jirtaa waxay ku jirtaa youtubyada meel walba waan ku haynaa meel uga noqon karaa arrintaa ma jirto haddii si ay dhacdaba laga gey waayo oo ay ku adkaystaan oo ay yidhaahdaan socon weydo oo aan lagu qaban karin madaxweynuhu waa inuu ka noqon karaa waana ka noqdeen iminkana sidaasoo kale way samayn karaan oo wixii fududaynaya inay doorasho degdeg inoo dhacdaba ama madaxweyneha ahaato ama mucaaradkaati in la sameeyo ayaa aad iyo aad u muhiima marka si hadda ciidamadan dhufaysyada ku jira ee muqdisho dhufaysyada ka samaysta looga saaro tallaabada loo baahan yahay inay qaadaan mucaaradka iyo dowladdaba maxay tahay mucaaradka horta mid baa looga baahan yahay aad iyo aad u muhiima arrin aan doodu berigii hore ku soconin oo muhiim ahayd baa jirta oo xumaatada arrintan yaraysa oo ah isdiidnaynku ma ahayn arrin qabiil oo dee magaranaysa cidina ma odhanayso madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne deni iyo madaxweyne madoobe qabiilo kusoo kaloo jeeda cidina ma odhanaynin sidaa darteed arrintu kuma socon qabiil haddii qabiil markaa loo bedelo lama maamuli karo beri dhawada wayna soo geli gaadhay oo ciidamada ka yimid gobolada waxaa lagu tirinaya inay qabiil yihiin arrintaasi aynay noogu dhicin xasaasiyadda qabiilka horta waa in la yareeyaa wixii dana waa la maamuli karaa kala qaybsanaanta waana noqotee mabdac iyo dan dan waa la maamuli karaa gobol hadduu dan leeyahay waa loo fulin karaa magaalo hadday dan leedahay waa loo fulin karaa laakiin xasaasad qabiil lama maamuli karo marka ciidamada ha la celiyo inkasta oo de ciidamo soo gadooday milatarigu malaha sharciga ugu odhanayo in la abaalmariyo haddana waxay ku fiican tahay in arrintaa uu prime ministerku intuu dejiyo uu ciidamada ka saaray magaalada dejiyo xeryahoodii lagu celiyo sharcigoodii halkaana dabadeeto arrinta xasaasadu ay inagaga degto kaasina waxau ahaa brofeser xuseen warsame ee u waramayay caashe ibraahim aadan
wasaaradda beeraha ee maamul goboleedka hirshabeelle ayaa sheegtay inay dadaal ugu jirto sidii ay u xakamayn lahayd webiga shabeelle oo karkaarada jebiyey degaano hoostaga magaalada jowhar biyahaasi oo haatan la sheegayo inuu saameeyey dhulbeereed u dhow webiga jiinkiisa warbixintan waxaa noo soo diray xuseen xasan dhaqane wasiir ku-xigeenka ahna sihayaha wasaaradda beeraha maamulka hirshabeelle maxamed qaasim daqare oo booqday biixireen ay dhismihiisu iska kaashanayaan maamulka iyo dadka deegaanka ayaa waxa uu sheegay in webiga shabeelle oo fatahay khasaaro culus uu gaarsiiyey beeraha ku yaala nawaaxiga magaalada jowhar dadka deegaanka ayaa gacmahooda uga shaqaynaya dhismaha biyo-xireenka tuulada moyko ee duleedka jowhar wasiir ku-xigeenka beeraha hirshabeelle maxamed qaasim daqare ayaa waxa uu ka waramayaa baaxadda khasaaraha webiga uu u geystay beeraha deegaanada hoos yimaada magaalada jowhar waxaan ku mashquulsanayn maalintii saddexaad ee buqdii moyko insha allah waxaan jecelnahay sidaa u jeedaan howl baaxadle ayaa ka socoto inaan ilaa ay beri galab soo gebagabayna ayaan jecelnahay sidoo kale buqdii baarey iyaduna howl ayaa ka socoto oo shaqadeeda bilow waaye iyaduna waxaan jecelnahay in labada maalmood ee ugu soo xigta inaan arintaas iyadana hadduu ilaah yidhahdo ku guulaysano waxaan jeclahay halkaan ina baaq ugu diro dhammaan bulshada soomaaliyeed kuwa hirshabeelle iyo kuwa gobolka shabeellaan dhexe arinta ka dhacday degmadan jowhar labadan tuulo masiibo ayaa ka dhacday fatahaadii ka dhacdayna degaano badan ayay waxyeelaysay laamigii ayay khatar gelisay oynay go-aan waxaan leeyahay waxaa loo baahan yaha waa bil rabadaan waa tobanka ugu dambaysay in dadkii ay waxyeeladaas gaartay iyo sidii hawshan wax loogu qaban lahaaba gacan laga geysto deeqbixiyaasha sidoo kale daadka ku dhuftay beeraha ku yaala nawaaxiga magaalada jowhar ayaa baabi'iyey boqolaal higtar oo ay ku beernaayeen dalagyo kala duwan dalagyada uu baabi'iye daadkii ugu dambeeyey waxaa ka mid ah galley sisin iyo digir sida uu sheegayo cabdi faarax oo beeraleyda deegaanka ka mid ah haddan roobkii asaaka ku da-ay marka roobka maasha allah roob aada u weyn waayo laakiin dalagayna horta waxaa gooyey webigaa gooyey fatahaadaa goysay biyahaas waxay nooga yimideen boqda baarey meel yirahda baarey boqlira ayay nooga yimideen alxamdulilah waxa waaye maremoy waa aad iyo aad qudaar gacansaara ayay biyaha gooyeen qudaar gacansaara oo saddex egtar ahayd ayay biyaha iga gooyeen iyo laba egtar oo galey ah galeeyo dalaga ii beernaay sabuulkay saaratay sabuulkay saaratay sabuulkay saaratay wixii oo dhan waa kasoo lugey shalay biyaha saaqaad oo waxa waaye webigu hadda ma og tahay maamulaa xereeya oo mataqaana hay-adihii waxbaa carabkuwaa nala yiri ano taasaan isku hadlayna isku digana maahana hadda dii beeraaley aan nahay waa waa ka sababshaysanayn laakiin waxaa nala yiri meesha waa laga shaqeeyey wasiirka ayaa amar ku bixiyay in dib loo furo kanaalo dhowaan dayactir lagu sameeyey si loo dabciyo culayska biyaha webiga ee beeraha ku socda waaxda waraabka marka la leeyahay kanaaladii iyo fatahadii ayay qusayaan waxaan amraynaa dhammaan kanaaladii degmada jowhar kuwii gaar ahaan kuwii hadda dayactirka lagu sameeyey in kanaaladaas la fasaxo kanaaladu waxay qayb ka yihiin yaraynta fatahadaha waxaa kaloon waaxda waraabka ama guudahan wasaaradda beeraha iyo waraabka iyo maamulada degmooyinka hirshabeelle iyo maamulada labada gobol waxaan qorshe ka qaadan doonaa sidii loo heli lahaa kahortag fatahaadaha oo fadhiyo waxyaabaha dhacayo sabab waxaa laga yaabaa hadda lacag aada u fara badan oo haddii hadda aan sheego wax lala yaaba ay noqonayso in fasalkaani ama kanaal ha noqoto ama fatahaada ha noqdaano ay ku baxeen hirshabeelle haddana waa dhibaatadii way taagan tahay waxaa sal waa marka wasaaradda beeraha qorshaheedu ay la wadaagayso maamulka degmada iyo gobolka iyo tuulo min tuulo haddii marka baahida fatahaadaha jiro ama wax la qabanayo kanaaladu ay mid bulshada deegaanka tuulada kasoo bilowdo ee degmo soo maro ee gobol soo maro ee wasaarad qorshe ay isla ogyihiin baahi lagu gudbiyo ma dhicileen ayaan isleeyahay waxyaabaha dhacayo waa a e b e c ay kaliyihiin waxaana kala garan karo dadka tuulada iyo degmada iyo gobolku iyo wasaaraddu waxay isla qorsheyn isla ogyihiin marka loo gudbiyo baahidaas ayaa waxyaabahan oo kale loogu hortagaa wasaaradda beeraha ama qaybta waraabku iyadoo kaashanaysa maamulka gobolka hiiraan iyo kanshabeellaha dhexe iyo degmooyinku lixda degmo ee webiga maro waxay qaadi doontaa tallaabo dhaba oo ay u bandhigi doonto cid kasta oo gacan ka geysanaysa ama deeqbixiyaashu lagu shaqayn doono si aysan oo kale dib u dhicin fatahaadda ayaa sidoo kale waxay barakicisay dadkii degganaa tuulooyinka libiga iyo xaanshooley oo ku yaalla waqooyiga magaalada jowhar xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
wararka suxufiyiinta somalilan ee soolja ayaa kulan ugu qabtay magaalada hargeysa qaar ka mid a culimada iyo suxufiyiin ka badan boqol kulankan ayaa la qabtaa sanad kasta bisha ramadaan haddaba khadar maxamed cakulle ayaa ka waraystay ujeeddada kulankan gudoomiyaha ururka sakariye axmed maxumed ururka saxafiyiinta somalilan ee soolja kulan ayaa ugu qabtay warbaahinta gaar ahaan wariyaasha kala duwan ee ka howlgala somalilan gobolada qaar iyo qaar ka mid a culimada ugu waaweyn somalilan ku nool gaar ahaan magaalada hargeysa gudoomiyaha ururka saxafiyiinta somalilan ee soolja sakariye axmed maxumed ayaan ugu horreyn weydiiyey maxay ahayd ujeeddada ka lahaydeen kulankan wariyaasha iyo culimada u qabateen sakariye khadar maxamed akule aad iyo aad baad umahadsan tahay kulankan waa kulan sanadla ah bisha barakaysan ee rabadaan ayaa loo qabtaa wariyayaasha ama saxafiyiinta somalilan ka howlgala iyo culimada somalilan ee waaweyn wax sheega ah si ay intay soo wada fadhiistaan oo ay kulan isugu yimaadaan ay waanada culimada u qaataan iyaguna ay su-aala weydiiyaan oo ay ka faa'idaystaan ujeeddada kale ku jirtaayna waxa weeyaan maadaama oo ay dadkan yihiin dad saxafiyiina oo inta badan mashquula oo xog raadin ku jiro oo aan ishaleelayn in ay isku helaan in ay iyagu iswaraystaan oo xog waraysi ay helaan iyo in kulanka dabayaaqadiisa la abaalmariyo oo su-aal la weydiiyo kadibna halkaa su-aalaha kabacdina abaalmarin lagu siiyo oo caawa sidaad arkayse kombyuter baa la helay internet flashti baa la helay internetka lagu isticmaalayay waxyaabo kala duwan mobilaa la helay marka waxaa weeye ujeeddada aanu ka leenahay in kulankaasi ay isugu yimaadaan saxafiyiinta iyo culimmada oo ay wacdi iyo waano kala qaataan qofkan saxafiga ah ee muddada sanadka ah warka wadayna in uu su-aalo uu u helo jaanis oo culimmada waaweyn ku weydiiyo waa gartay sakariye waxaa jirtay mararka qaarkood waxaad moodaysa in culimmadu ka hadlayeen mas-uuliyadda saxafiga ka saaran bulshada uu ku dhex nool yahay xagga dhaqanka iyo muxuu ahaaye xagga xirfadda intaba isugu jirto ma isleedihiin waxbaa laga faa'iday waxaawaan islenahay khadarowo mawduuca sanadkan aanu soo qaadanay waxau ahaa saamaynta baraha bulshada waxaynu ognahay in baraha bulshadu ay yihiin meelaha ugu badan ee xogaha laisku weydaarsado xilligan maadaama xog la isweydaarsanayana xogtaasina ay waxay yeelan kartaa mid khaldan iyo mid saxsanba dhibaatada xogta kaa khaldantaa ay yeelanaysa saxafiga ay ku yeelanayso aakhiradiisa iyo adduunkiisaba ayay ka wacdiyayeen oo ay wax uga sheegayeen dhinaca diinta culimadan waaweyni marka waxaanu isleenahay xog bay ka faa'iideen fara badan oo ay shaqooyinkoodii ku dabaqi doonaan oo qofku ay isku dayayo markaa inuu ilaaliyo dheelitirnaantii warkan uu soo qaaday oo aad arkaysay mawduucu shaleeye sheekh dirir ugu jeedinayay ahayd in isku dheelitirnaan oo dee ahayd inaad hubiso oo aad hubiso oad hubiso marka taasina waxay saxaysaa waa professionalismkii bay soo gelaysaayoo markaa qofkii wuxuu wuxuu ku dabaqayaa shaqadiisii
ugu dambeyn yaa ka qayb galay kulanka
kulankaasi khadarow waxaa ka soo qayb galay culimada sida sheekh maxamed sheekh cumar dirir iyo culimadii waaweynea cabdibaasid ayaa ka mid ahaayeen oo dhallinyarta la hadlayay oo baana la samaynayo oo halkaa dood ay ka dhalanaysay sheekh dalmar oo kale oo isaguna saxafiye oo weyn oo culimo ah adiga laftigaa khadar maxamed cakule oo aad ka qayb gashay oo aad de sidaad bulshada iyo dhallinyarta ay kasoo qayb gashay aad u wacyigelineysay aynu arkaynay marka dad kala duwan bay ahaayeen oo shalay waxaa inoo furay wasiirka teknolojiyadda oo isaguna dhinacii teknolojiyadda intuu ka eegay saameynta baraha bulshadana ay ku yeelanayaan iyo ujeedada laga leeyahay oo cilmiyeysan saxafiyiinta siiyey xagga saxafiyiinta ha oo wasiirkii warfaafinta wasaaradda warfaafinta ay goobjoog ka ahayd oo wasiirkii diinta iyo waqaafta oo runtii isaguna ilaa qabanqaabada nala waday iyo culimmadii kale ee faraha badnayd ee iyaguna meesha joogay markaska albashiir oo isaguna ahaa dhalinyartii soo diyaarisay bee qaybta ka ahayd soolto la diyaarinaysay marka inteedaas waxaanu isku tegnay si qofka saxafiga ah ee mas-uuliyadda ay saaranta mas-uuliyaddiisa dhinaca diintaan uga tusi lahayn in uu ku ilaaliyo warka uu diray imbaritiyaalitigi saxafiyiin fara badan baa kasoo qayb galay oo boqol ah boqol saxafi baa kasoo qayb galay oo markii ugu dambeysana aad arkaysay dee kasoo qayb galun iyaga wax looma sheegeen iyaguna su-aalaha weydiinayay haddana aanu ku abaalmarin la siiyo su-aalihii ay ka jawaabayeen ee dhinaca diinta u badnaa haddana abaalmarin lagu siiyo marka iyaduna ahayd taasnayn dee isdhexagalkii iyo inayn meeshu noqonin one way communication aanay noqonin kaasina waxau ahaa guddoomiyaha ururka suxufiyiinta somalilan sakariya axmed maxamed oo u warramaya khadar maxamed xkulle
halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o idinkaga imaanaysa magaalada washington qaybaha dambe ee idaacadda waxaad ku dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese warkii dunida iyo xuseen barre aadan
dalka qatar sheekh tamiim bin xamed al thani ayaa sheegay inuu khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo sida ay qortay wakaaladda wararka ee qatar waxay labada hogaamiyey ka wada hadleen xiriirka labada wadan iyo sidii loo sii xoojin lahaa iyo weliba dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee soomaaliya dhinaca kale wakaaladda wararka ee qatar ayaa sheegtay in ergeyga gaarka ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi uu qoraal uu ka siday amiirka qatar uu gaarsiiyey madaxweynaha soomaaliya farintaasi qoraalka ayaa wakaaladdu ay sheegtay in uu madaxweynaha soomaaliya soo gaarsiiyey ergeyga gaarka ah mutlaq bin maajid al qaxdaani fariintan ayaa la sheegay inay sidoo kale ku saabsanayd xiriirka labada wadan iyo muhiimadda dib u heshiisiin qaran oo soomaaliya ka dhacda si looga dhabeeyo xasiloonida wadanka sida lagu sheegay fariinta ay bahaysay wakaalada wararka ee qatar ergeyga gaarka ee wasaaradda arrimaha dibadda ee qatar ayaa maalmahan booqasho ku joogay soomaaliya waxaana uu shirar kala duwan la yeeshay madaxda dowladda federaalk kuwa maamul goboleedyada iyo xubnaha beesha caalamka ergeyga ayaa sidoo kale ka hor intii aanu tegin magaalada muqdisho waxa uu sii maray magaalada hargeysa uu kula kulmay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa ku dhawaaqay in uu afarjibaari doono tirada qaxootiga uu sanadkan maraykanku aqbalayo go-aanka madaxweyne biden oo ku dhawaaqay isniintii shalay ayaa ahaa mid meesha ka saaraya go-aamadii madaxweynihii ka horreeyey kaas oo si weyn u dhimay tirada qaxootiga uu maraykanku sanad walba qaabilo madaxweyne biden ayaa sheegay in sanadkan uu gaarsiin doono ku dhowaad saddex iyo lixdan kun oo qof halkii uu maamulkii hore tirada qaxootiga hoos u dhigay kaasoo gaarsiiyey shan iyo toban kun oo qof oo keliya sanadkii boqorka sacuudi carabiya salmaan ibn cabdilcasiis ayaa magacaabay wasiirka cusub ee dhaqaalaha halka uu wiilka ugu weyn caruurtiisa noolna uu u magacaabay la taliyihiisa gaarka ah boqor salmaan ayaa wasiirka dhaqaalaha iyo qorsheynta u doortay faysal al ibraahim oo horey uu ahaa wasiirka wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi xilkaasi oo hayay tan iyo horaantii labadii kun iyo sideed iyo tobankii al ibraahim ayaa sidoo kale horey xilal uga soo qabtay shirkadda shidaalka dalkaasi ee aramco iyo golaha arrimaha dhaqaalaha iyo horumarinta sida ay sheegtay warbaahinta dowladda sacuudiga wasiirka maaliyadda maxamed al jadaan ayaa ahaa siihayaha xilka wasiirka dhaqaalaha tan iyo sanadkii tegey markii la bedelay wasiirkii dhaqaalaha dikreeto kale oo uu boqorku soo saaray ayaa ay daabacday warbaahinta sacuudigu ayaa boqor salmaan waxa uu amiir sultaan ibn salmaan u magacaabay la taliyihiisa gaarka ah amiirkan ayaa horey madax uga ahaa maamulka hawada sacuudiga isagoo cuskanayay khibraddiisa oo ah in uu ahaa ceerbixiyeenkii ugu horreeyay ee carbeed ee hawada u baxa sanadkii iyo nin hubaysnaa ayaa saraakiil ka tirsan hay-adda dambibaadhista maraykanka ee f b i-da ay toogteen kadib markii ay saacado isku horfadhiyeen albaabka laga galo xarunta sirdoonka ee c i e da sida ay sheegtay hay-adda dambibaadhista maraykanku ninkan oo aan la aqoonsan weli ayaa laga hor istaagay in uu gaari ku dhaafo albaabka xarunta c i e da oo ku taala bannaanka magaalada washington d c saraakiisha ammaanka xarunta ayaa sheegay inay isku dayeen in ay la xaajoodaan ninkan si uu isku soo dhiibo dhowr saacadood balse taasi ay suurtageli weydeen
iyadoo weli ay taagan tahay xiisadda biyo-xireenka etoobiyaha iyo dowladda suudaana ku baaqday in heshiis qaanuuni ah laga gaaro xiisadda webiga nail ka hor bartamaha sanadkan dhinaca kalena dowladda etoobiya ayaa weli ku adkaysanaysa in ay ku sii soconayso wareeggii labaad ee buuxinta biyo-xireenkeeda bilaha julaay iyo agus warbixintan waxaa magaalada qaahire ka soo diray waryaha v o a xuseen saxnuuni wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda suudaan maryama saadiqa ayaa ku baaqday in heshiis rasmi ah laga gaaro xiisadda biyo-xireenka etoobiya ka hor inta aan la buuxin bisha juulaaya ee sanadkani sida ay sheegayaan warbaahinta suudaan maryama saadaqa ayaa tibaaxday in la buuxin karo keliya biyo-xidheenka ethoobiya marka heshiis qaanuuni ay wada gaaraan dowladaha ku murunsan biyaha webiga naila ee masar suudaan iyo ethoobiya wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda khartuum ayaa warkan sheegtay kadib markii ay kulan la qaadatay madaxweynaha dalka kongo felix tishikedi oo ah guddoomiyaha ururka midooda afrika maryama saadaqa ayaa ku nuuxnuucsatay buuxinta biyo-xireenka ethoobiya marxaladiisa labaad in ay tahay mid taabanaysa amniga qaranka ee dalka suudaan madaxweynaha dalka kongo ahna guddoomiyaha ururka midooda afrika ayaa dhinaciisa ka sheegay in uu dadaal badan ku bixinayo sidii xal loogu heli lahaa xiisada biyo-xireenka ethoobiya ka hor bisha juulaay madaxweynaha dalka kongo masar felix ayaa lagu wadaa inuu booqdo magaalooyinka qaahira khartuum iyo adis ababa si loo dardargeliyo xal uhelidda xiisada dhinaca biyaha webiga naila arrimahan ayaa imaanaya xili dowladda ethoobiya ay ku eedeysay dowladaha masar iyo suudaan in ay wiiqayaan dadaalada xal loogu raadinayo xiisada biyo-xireenka ethoobiya xukuumadda adis ababa ayaa sheegtay buuxinta biyo-xireenkeeda marxaladda labaad bartamaha sanadkani in uusan saameyn xun ku yeelan doonin dalalka suudaan iyo masar ururka midooda afrika iyo dowladda maraykanka ayaa horey u sameeyey dadaallo ay ku doonayeen sidii heshiis qaanuuni ah loogu dhammayn lahaa murunka dhinaca biyaha webiga naila kuwaasoo aan guulaysan dowladda ethoobiya ayaa ku adkaysanaysaa in biyo-xireenkeeda uu yahay mid horumar ah islamarkaasina uusan saameyn xun ku yeelan doonin dalalka hela qulqulka biyaha webiga naila dowladaha masar iyo suudaan ayaa dhinacooda u arka biyo-xireenka ethoobiya inuu yahay mid halis ku ah amniga qaranka ee dalalkooda xuseen saxnuuni v o a qaahira
haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan xubintii dooda gaaban iyo yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno hirgelinta heshiiskii toddobiyo tobanka sebteembar iyo weliba qaabka dib u heshiisiin wanaagsan loo dhex dhigi karo qaybaha kala duwan ee soomaalida ay isku hayeen nidaamka doorashooyinka ee uu mas-uulka ka yahay maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaaraha dalka soomaaliya ma tahay hawl uu ku filan yahay mise shakiga ee haatan ka soo baxaya qaar ka mida mucaaradka waxa uu u baahan yahay taageero uu ka helo dhinacyada kale ee ka soo horjeeda waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya maxamed maxamuud calan sow iyo maxamed ibraahim guuleed oo labaduba ka faalo waa arrimaha soomaaliya waxaan ku bilaabayaa maxamed ibraahim guuleed bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay ramadaan kariim insha allah ilaahay maaragtay tobankii dambe ayaa lagu jiraa ilaahay hana waafajiyo leytulqadarka wixii ajiro aan soo shaqaysanayna ilaahay hanaga abaalmariyo intaas kadib haddii aan usoo gudbo mawduuca dooda anigu waxay ila tahay maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaaraha qaranka soomaaliyeed mar haddii madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo uu iska soo wareejiyey maaragtay mas-uuliyaddii doorashada in uu ku filan yahay uuna ka soo bixi karo waana haddii ay kula shaqeeyaan oo ay aaminaan sida awooddiisay ay tahay mucaaradka iyo nimanka maamul goboleedyada oo ka soo horjooday hanaankii hore ee doorashada u socotay walow laguwada lagu shaqeynayo oo arrinta uu fulinayo ra-iisul wasaaraha loo doortay ay tahay sabtiin sebtembar heshiiskii ahaa iyo beelmarantii lix iyo tobankii februari ee beedhabo maxamed maxamuud calasow bismi illaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ustaad yaasiin waa mahadsan tahay waxaa weeye aniga waxaan u malaynayaa afaan hoole fara kuma qodno ninkaanu in wax lagu wareejiyo waa la sheegay laakiin annaga haddaanaha dad ka soo horjeeda waxaa noo muuqata inaan wax lagu wareejin waxaa weeye marka in ninkii odaga ahee hore uu meesha ku jiro wara'a sitaar uu ka maamulaayo ama daaha gadaashiisa aanan ciidamadii nimankii ciidamada hogaaminayay ee hawshaan lagu tuunsanaya kulligood ay meeshii joogaan wax la bedelo aan la arag hawsha ay meesheedii tahay haddiise uu ninka odagaa meesha ka baxo oo uu saxiixo inuusan madaxweyne ahayn oo uu ka bedelo taliyaasha wax lagu tuunsan yahay kulligood uu bedelo waxaan leenahay markaasaan waxaan leenahay allay leh ra-iisul wasaaraha run buu sheegaya wallahi horta waxaa nasiib darro ah madaxweynaha qaranka waa astaanta qaranka asagaa maanta maaragtay asaanta qaranka asaga ah asaga marka wuxuu mas-uul ka yahay amniga guud ee dalka in la yidhaahdo marka maanta madaxweynihii madaxtooyada ha ka baxo oo xilka ha wareejiyo ama ciidamada maaragtay ha ka qaada xilalku taas waxaa weeye qof xisiyan qof maaragtay macquul ah ama waxbartay ama aqoon leh ama maadi ama diini waxay noqotaba ha noqotay aqoonteeda leh wax uu ku hadla ma ahan ciidamadu waxay ilaalinayaan kala sarreynta sharciga wax bedelaad oo ku imaan kartana maba jirtaba doorashadana waxaa weeye hay-ado dastuuri ah oo la yaqaano oo dowladdu ama nidaam ay u dejisay baa u qaabilsan nimanka nidaamka asaga ahaabayna dowladdu ku fulinaysaa ciidamadu ayagu waxaa looga baahan yahay waxaa weeye ilaalinta goobaha iyo doorashada ka dhacayso arrintaas ayadaana waxaa loo qorsheeyey ciidamo boolis ah oo ku filan shaqadooda qaban karana marka taas anigu waxaan u arkaa inaysan marnaba aysan noqon karin wax marmarsiinya oo lagu marmarsiyoodo laakiin nimanka kan cabsi baa hayso oo waxaa weeye hadda waxay xaqiiqsadeen oo iyo ogaadeen maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo in aysan tartan la geli karin maadaama aysan tartan aysan la geli karin waxa keliya ay ka raadinayaan waxaa weeye inuu dhaha waa is casilay soomaaliya ma soo tartamayo oo markaas ayaga ay meesha isku qabsadaan laakiin inta asaga uu taagan yahay tartan lama geli karaan marka cabsidaasaa jirto calasow waxyaabaha hadda uu ka shanqarinayo guuleed waxaa ka mida in loo baahan yahay in lala shaqeeyo ra-iisul wasaare rooble isla markaana kulamo kala duwan uu la yeeshay hogaamiyaasha madaxdii hore iyo mas-uuliyiinta iyaguna u tartamaya madaxtinimada uu ka dhaadhicinayo in uu madax bannaan yahay oo hawsha uu wadayo taa maxaad ku diidanta waxaan ku diidanaa waxaa weeye horta walaalkay waxuu sheegay inaan lala tartami karin asagoo tartan wuxuu u yaqaanaa kii maaragtay ka dhacay wixii ka dhacayoon arkayna koonfur galbeed iyo galmudug hirshabelle hadduu taa tartan u yaqaano annaga marka waxaan aaminsannahay inta ay nimankaas meesha joogaan oo ay hay-adaha amniga ayagu heestaan maalan ma aha booliis qaran waxaanu waxaa la yidhaha magacyadooda waad maqlaysa kuwaas intay joogaan annaga tartan kama qaybgelayno mana tegayno shardigaynana waa noo sidii farmaajana waxaa weeye asagoon warqaddii xasan sheekh maxamuud saxiixo kala saxiixin haddee marka meesha maxaa yaal hadee jugjug maxaaga joog wey haddaba sidee xeega loo xagtaa ilkasa ku nabad galaan kalsooni sidee lagu heli karaa ciidamo waxaa jira ka soo goostay dowladda oo weli ku jira ee dhinacyada mucaaradka la jooga kalsooni intee leeg dadka shakiga qaba ayaad u haysaa ciidanka xoogga dalka uu madaxda u yahay odawaa ciidamada haraam cad gorgor iyo ciidamada maaragtay nabad sugidda waa ciidamo hufan ilaa haatan lama hayo hal askari oo ka goostay oo dhanka mucaaradka aadan lama hayo maadaama marka ciidamadaas ay dhisan yihiin waxa kan qabiilkana waxaa weeye walaalkay wuxuu ka dhawaajiyey ra-iisul wasaaruhu inuusan geli karin gorgortan ra-iisul wasaaruhu waa nin iimaan leh wuxuu isku waxa meesha muqdisho hadda waxa ku dagaalamayo gubayana waxaa weeye waa ilma adeeradiisa oo waa nimanka ayaga four bonty fiveka uu ku matalayay intuu u tegey buu yidhi walaalayaalow guriga kan annaga hadda dhisan annaga ku jirne hanaga gubinina waxay noqotay marka laba arrimood ra-iisul wasaarihii inuu sameeyo in nimankii la weeraro oo dad shacaba ay barakacaan iyo in bal wada hadal lagu dayo inta maaragtay shacabka iyo odayaasha dhaqanka iyo la raadinaya bil ramadaan baa lagu jiraa in aana dhiig la daadin taasuu doortay maana ra-iisul wasaaruhu maahan waxa uu doortay uu joojiyey dagaalka in nimanka kan meesha waa laga saari karaa waxaa weeye wuxuu sheegay nimankan inuu ra-iisul wasaare dhiig ilaalinaya uu jira annaga waxaan leenahay jeeshka meesha jooga jeeshul xurra weeye waa nimanka ilaahay ka sukow badbaadiyey ummadda soomaaliyeed qaynuunkoodii badbaadiyey sharafteedii badbaadiyey ahlu sharaf ah iimaan leh ahlu kayrah dadkoodii difaacaya mana aha mooryaansa uu ku sheegaya waa nimanka xalaasha ah waxaa weeye saadaq john jenaraal koronto ma waxaad i leedaha ma aha gorgor iyo ma ahayn markii hore guleed maxaad hal u aragtaa ugu dambayntii waxaan arkaa in loo soo noqdo hay-adaha dastuuriga ah in maaragtay middaas ayadaana lagu kala baxa sharciyan sharciga in la ilaaliyo sharcigana lagu kala baxa nimankan hadda uu leeyahay john iyo uu sheegayana waxaa weeye waa niman dowladdii ay ka tirsanaayeen maaragtay ka fakaday taasna sharci caalami ah iyo mid dooli ah intaba uu ka yaala xalku waxaan u arkaa in la xoojiyo heshiiska hadda uu iskugu baaqay ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble ina ka wada qaata ka wada qayb qaataan dhammaan ummadda soomaaliyeed heshiiskaas asagaa sida uu dhaqangal u noqon lahaa waddanka kan waxaa weeye dhib iyo maaragtay majaaco iyo gaajo intaba waa ka soo daalay ka codsanaya odayaashii hore oo ay ka mid yihiin xasan sheekh maxamuud iyo shariif sheekh axmed iyo madaxdii hore oo waddanka kan maaragtay soo martay nooc kasta ay ahaadaan odayaasha dhaqanka culamaauddiinka ururka hooyooyinka dhallinyarada si isku duumni ah in maaragtay arrinta dib loogu soo celiyo si waddanka kan qalalaaso horleh iyo dhiig dambe oo daata uusan u gelin maxamuud maxamed cali suuq maxaad xal u aragtaa aniga xalka waxaan u arkaa haddii leesqaymaynaayo oo xurmad ay jirto oo aan leysku cayin internetka oo dalka in la wada leeyahay la aaminsan yahay oo ma garanaysaayee leysqadariyo oo madaxweynuhu uu qadariyo raggii ka horreeyey oo uu ka daayo nimankan c b b da ah oo uu u soo noqdo hanuunka oo uu madaxweynihii soomaaliya hore uu yahay naftirka iyaga waxba kama qabno waana waxaa weeye waxaan leenahay soo dhowow laakiin inta la aaminsan yahay sidaas waxaana la sheegaa ninkan madaxweynaha hadda hore ahaan jiray inuusan weligii waxba ka talasulin aad ayaad umahadsantay koorse waxay ahayd maxamed ibraahim guuleed iyo maxamed maxamuud calasow oo labaduba ka faallooda arrimaha soomaaliya labaduna waxay joogaan magaalada nairobi doodda gaalo intaa inoo joogto intaynu markaa hawada ku kulmi doono haddii ilahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid yaasiin ciise wardheere oo nala socodsiinayay xubinta dooda gaaban haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii amuraha maraykanka iyo maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka dabaylo aad u xoog badan ayaa khatar weyn ku haya dadka badan boqol milyan oo qof oo dhinaca koonfureed ee gobolka mid atlantic ee dalka maraykanka degan haddaba gobollada ay duufaanadani saameeyeen iyo khasaaraha ayaa waxaan ka waraystay maxamed ismaaciil oo arrimaha maraykanka aqoonuna kuna sugan magaalada atlantic gobolka georgia oo ka mid a gobollada ay duufaanadu saamaynta ku yeesheen gobollada uu saameeyey duufaankani waxa weeye dhowr gobol oo ku yaala geesta bari ee waddanka maraykanka gobolka mainly georgia alabama south carolina north carolina tennessee missouri arkansas and part of texas ayuu qayb ka mida texas ayuu iyadana taabtay welina wuu sii socdaa ilaa berito waxaa laga yaabaa inuu gaadho d c iyo wuxuu gaadhayaa chicago illinois waan gartay khasaare ilaa hadda la sheegay miyuu jiraa oo ka dhashay duufaanadan
khasaaraha ugu badan hadda ee la sheegay ilaa iyo hadda waxa weeye hal qof oo ku dhintay atlana oo uu gaarigiisa ku dhacay maxaa la yidhahdaa geed baa ku dhacay geedkii baa wuxuu soo jebiyey korontadii marka meeshii uu maaragtay korontadii ku dishay iyo iyo geedkii awooddiisii ku dul dhacay gaarigiisa laakiin dhibashadu waa intaa uu ninka hadda la og yahay waxayse baabiisay maxmiilo badan iyo guryo badan iyo dhismayaal badan bay baabiisay inkastay tahay tani category ahaan marka loo furiyo waxay yidhahdeen e f one marka way aadba waatan ugu daciifsan oo saasay tahayna khasaaro badan bay gaarsiisay waayo roob badanna way wadatay xawaariga ay ku socotaa waxa weeye lixdan iyo shan mayl ilaa boqol iyo toban mayl inta u dhaxaysa kuwa kale way kasii badan yihiin category e f two markuu yahay ama labaad markuu yahay waa boqol iyo waxoogaa ilaa boqol iyo lixdan iyo shan mayl ayuu ku socdaa marka aad baan maaragtay u nasiib badannahay markaa si u fiirisid laakiin weli kamaanaan bixin maxaa la yidhaahdaa khatarta ay keeni karto duufaanadani ilaa iyo hadda waxay soconaysaa ilaa arbaxday soconaysaa say saadaalinayaan dadka hawada maaragtay darsaa
waan gartay marka bal gobolka georgia joogto haddaad sawir guud iga siisid sida xaaladdu ay hadda tahay
sida xaaladdu hadda waxay tahay waayo dhulku markuu do-o roobku markuu do-o wuxuu xidhay wadooyin badan oo maaragtay traffic uu marayay aniga ahaantayda hadda kula hadlaya waxa weeye waxay u qaadatay dhowr saacadood inaan guriga imaado waayo jidad badan baa aada loo xidhay ama korontadii ama geelihii ay kusoo dhaceen iyo meelo badan ay biyihii buuxiyeen oo uu daadku fadhiistay oo baabuurtu ay maaragtay ayna mari karin marka arrintu runtii weli ilaa iyo haddana uu daayayaa inaan maqlayn si in kalama aqaana honkon maaragtay guux badan baa socda oo weli uu daayayaa runtii arrintu way kasii xumaan kartay intan oo dhimasho iyo male intaasaan ku fiican nahay laakiin dhaqaalihii iyo socodkii iyo wixii isku socaya dadka isku socodkoodii way aada iyo aad maaragtay u wiiqay ama u xanibay oo u yareeyay waan gartay maalmaha soo socda maxay culimmada saadash sheegayaan ma kasii darayaan marka la fiiriyo gobollada aad ii sheegto oo dhan mise way soo qaboobi doonaan marka la eego siday culimmadu sheegayso waxa culimmadu waxay sheegaysaa hawada darsaa in maaragtay ay noqon doonto roob badan duufaan ahaan markay noqoto se waxay leeyihiin way sii yaraanaysaa xagga iyaga marka loo fiiriyo laakiin waxay usii gudbaysaa iyadoo aada usii yaro daciifsan dhinaca noordka ama waqooyiga laga sii xiga d c iyo illinois iyo dhinacaas korkan laga sii xiga ayay usii gudbaysaa laakiin roobku sidiisaba wuu soconayaa waayo horta waxaa lagu jiraa wixii ka bilaada bisha march ilaa adiga markay yidhahdaan xagaayaha kale ama springa waxay yidhaahdaan ilaa samarka waxa weeye waa waktigii tornaydada iyo roobku aada u soconayay marka hadda waxay yidhaahdeen ilaa march first iyo bishan bish march kowdeedii sanadkan waxaa dhacay maraykanka ka dhacay afar iyo labaatan tornaydaa ka dhacay ayaa hadda la xaqiijiyey marka waa bilowban dhacay ilaahay kheyra nooga dhigo hanoo fududeeyo laakiin waktigu maaragtay waxaa lagu jiraa waktigii ay dhacaysa iyo waktigii roobkugu aada u badnaa oo uu dhulku aada u qoyayay daadadkuna ay aada ugu badnaanayeen waan gartay waxaa jira in iyagana hurricanes dabaylo kaleoo kasii xoog badan ay yimaadaan malaha xilligoodii maaha kuwa goormaa la filaya kuwaas mo waxay dhacaan inta ugu dambaysa adiga waxoogaa marka samarka la dhaafo iyo wixii dabayaaqada laakiin marmarna way soo hormaraan oo waxay waxay waxaanay ku xidhan tahay bay yidhahdaan nimanka dirsaa culummada hawada climate changing waxaan isbedelayaa hawadan isbedelaysa kululaanaysa marka ay ka dhalanayaan duufaanadan iyo hurricanekan marka laakiinse hadda iyadoo waktigeedii ma aha waa waktigu markuu sanadku sii dhammaanayo oo kale ayaa la galaa kuwaas oo iyaga waan soo dhaafnay hadda laakiinse waxaan hadda bilownay oo gudaha ugu jirnaa oo waktigii weliba aada iyo aad ay ugu badnayd ahayd ay dhacaysa waa bilaha u dhexeeya march iyo ilaa may marka waan ku jirnaa hadda gudaheedaan ku jirnaa ilaa dabayaaqada june wuu sii soconaya hataa roob iyo duufaanada waan gartay ugu dambayntii goboladaad iisoo xustay ama si gaara haddaan gobolka georgia aan u eegno shaqooyinkii ma la fasaxay mise arrintu waa iska caadi weli maanta shaqooyinka waxoogaa waxay u badnayd markaan anigu tegay xafiiska in ay dadku soo wada noqdeen inkastoo ay markii dambe dee yaraysay socodkii iyo dhaqdhaqaaqii dadka waa duufaanadan iyo roobkan laakiin aroortii hore waxaa dareemayay inuu maaragtay xoog yaro leeyahay isku socodka dadka iyo maxaa la yidhahdaa traffica baabuurta dadku shaqada ay u socdaan marka waxay u malaynaysaa maxamedo inay soo wada furfurmayso waxoogaa waayo dad badan baa waxay heleen daawadii cudurkan covid nineteenka ay yidhaahdaan marka waxay noqonaysaa in shaqooyinkii iyo lagu noqdo xafiisyadii oo macmiilaadkii aada soo furfurmaan waayo saan horey u sheegay wadawooyin badan baa suuqa soo gala oo maaragtay dadkii ay ka faa'iidaysteen inay maaragtay qaataan marka waxay u eeg tahay inuu soo furfurmayso in the next hadda ilaa inta soo socota labada isbuuc ama saddexda isbuuc ee soo socota waxaan arki doonaa dhaqdhaqaaq aada u badan oo ah in shaqooyinkii aada loogu sii
dhegaystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankan maanta kaga hadalnay duufaano xoog badan oo khatar ku haya gobolada bari ee maraykanka intaynu barnaamijkan oo kale amar kale ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo rabadaan wanaagsan
aad iyo aad ayu dhegaystayaal u mahadsanyae maxamed cabdi sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi amuraha maraykanka haatana daqiiqadaha idaacadda inooga dhiman nala dhegaysta qodobadii wararka caalamka ugu doorka roonaa iyo xuseen bere aadan warka dalka qatar sheekh tamiim bin xamed al thani ayaa sheegay inuu khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo sida ay qortay wakaaladda wararka ee qatar waxay labada hogaamiyey ka wada hadleen xiriirka labada wadan iyo sidii loo sii xoojin lahaa iyo weliba dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee soomaaliya dhinaca kale wakaaladda wararka ee qatar ayaa sheegtay in ergeyga gaarka ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi uu qoraal uu ka siday amiirka qatar uu gaarsiiyey madaxweynaha soomaaliya farintaasi qoraalka ayaa wakaaladdu ay sheegtay in uu madaxweynaha soomaaliya soo gaarsiiyey ergeyga gaarka ah mutlaq bin maajid al qaxtani fariintan ayaa la sheegay inay sidoo kale ku saabsanayd xiriirka labada wadan iyo muhiimadda dib u heshiisiin qaran oo soomaaliya ka dhacda si looga dhameeyo xasiloonida wadanka sida lagu sheegay fariinta ay bahaysay wakaalada wararka ee qatar ergeyga gaarka ee wasaaradda arrimaha dibadda ee qatar ayaa maalmahan booqasho ku joogay soomaaliya waxaana uu shirar kala duwan la yeeshay madaxda dowladda federaalka kuwa maamul goboleedyada iyo xubnaha beesha caalamka ergeyga ayaa sidoo kale ka hor intii aanu tegin magaalada muqdisho waxa uu sii maray magaalada hargeysa oo kula kulmay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi madaxweynaha mareykanka joe biden ayaa ku dhawaaqay in uu afarjibaari doono tirada qaxootiga uu sanadkan mareykanku aqbalayo go-aanka madaxweyne biden oo ku dhawaaqay isniintii shalay ayaa ahaa mid meesha ka saaraya go-aamadii madaxweynihii ka horreeyey kaas oo si weyn u dhimay tirada qaxootiga uu mareykanku sanad walba qaabilo madaxweyne biden ayaa sheegay in sanadkan uu gaarsiin doono ku dhowaad saddex iyo lixdan kun oo qof halkii uu maamulkii hore tirada qaxootiga hoos u dhigay kaasoo gaarsiiyey shan iyo toban kun oo qof oo keliya sanadkii mar kale ayuu dhegaystayaal mahadsan yahay xuseen barre aadan oo qodobadaasi wararka adduunka ugu waaweyn ee nala socodsiinayay haatana dhegaystayaal waxaad nala dhegaysataan heestan dabacsan
محمد أحمد دينه دين أهل الشرك قد درس للرب صال على خير الوجود ومن صدى النبي ينوار أمرك والأصال صدى النبي ينوار أمرك والأصال صدى النبي ينوار أمرك والأصال يا السحعة على ود الحبيب العصا الجد للنار الهدى من نوره قبصا والرب صال على خير الوجود ومن صدى النبي ينوى أمرك والوصال صدى النبي ينوار أمرك والأصال صدى النبي ينوى أمرك والوصال والرب صال على خير الوجود ومن صدى النبي ينوار أمرك والأصال صدى النبي ينوار أمرك والأصال صدى النبي ينوار أمرك والأصال ورد دار في روضة أنتهي أبدا عرضات لكي يشبع من بنى وأصال يا رب صال على خير الوجود ومن صدى النبي ينوار أمرك والأصال صدى النبي ينوار أمرك والأصال صدى النبي ينوار أمرك والأصال وقل الآن للحمل مكي من مدن هواك فيه بفؤاد السادة في قرصان يا رب صل على خير الوجود ومن صدى النبي ينوار أمرك والوصال صدى النبي ينوار أمرك والأصال صدى النبي ينوار أمرك والوصال
guud ahaana idaacadda galabnimo intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa waa cashe ibraahim aadan iyo anigo ah cabdixakiin maxamuud sharwaco idin leh tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
يا رب صل على خير الوجود ومن صدى النبي ينوار أمرك والوصال صدى النبي ينوار أمرك والأصل صدى النبي ينوار أمرك والوصال وأنت ما سبوك رجي وبوغ لا تكون فيكم أنا ظلمنا وعندما حبسا يا رب صل على خير الوجود ومن صدى النبي ينوار